waa iyadoo la idhaah fulanun hebel kadaabun taas baa ugu xun ama la idhaah yakdibu fulanun hebel kadaabun fulanun hebel yadac wuxuu dajiyaa axaadiisa annaasa lahayn yadacu alxadiisa ama la idhaah fulanun waxa weye yakdibu been buu sheegayaa waa xadiidka rasuulka markaas oo dee wax beenuu wariyaa iyadoo la idhaah fulanun hebel wadaacun ku dejin badan weeye ama la yidhaahdo wdajaalun dajaalun fulanun dajaalun ama la yidhaaho fulanun wadaca macnaa wadaca xadiisan xadiis buu dejiyey umuurahaasi ee xag tafaawud hala jiro iyaga dhexdooda laakiin waa baab keliya wa bacdahaa martabadaas taas waa kii xagga markaa laga soo tiriyo meesha xagga u liidata ama ugu hooseysa kii koobaad weeye wa bacdahaa martabadan dabadeed waxa ahaaday oo ku soo xiga muttahamun bilkadibi fulaanun hebel muttahamun ku la tuhmaye weeye bilkadibi been lagu tuhmayo oo dee khabarkan isaga u mooye cid kaloo warinaysaa maba jirto khabarkan oo kale shakiidan uu ka warinayana cid kaloo ka sheegaysaa ma jirto gawaacid iyo usuushii islaamkana waaba khilaafayaa waa kala duwan yahay taasi waa wax markaas dee been loogu tuhmo hadda iyadoo beentii kale xataa hadalkiisii nooguma sugnaan haddii dee lagu ogyahay hadalladiisan caadiga inuu been sheego tan xadiidka yaanay kuma sugnaanin be markaasna mushaam waa noqonaya labadaa xaaluu ku noqonaya been in lagu tuumo inuu khabar warinayo isaga uu mooye cid kaloo sheegaysa aanu jirin oo dee qawaacidii macluumkay dee shareecaduna khilaafsan iyo inuu isagu waxa weeyaan beenta kale laguma yaqaano uu beenaale iyo xaggan inuu been sheego xadiidkii rasuulka ayaanay kuma sugnaanin been labada xaalaba wuxuu noqonaya nin been lagu tuhmee waa martabadii labaad muttahamun bikadibi iyo wasaaqidun iyadoo laydhaah fulanun hebel saaqidun nin dhacsan weeye wahaalikun ay fulanun haalikun ee fajtamil kaba dheerow kacaynkaasee waxaa lagu sifeeyey inaad wax kaba wadiso waayo xadiidkiisu haddii shawaahid iyo tawaabic loo helana ma soo kacayo oo waxa weeyaan mid ictibaar gelayaba maaha bal waxa weeyaan kaa inaad wax ka wariso kaba dheerow de haddii la idhaha makaa markaasi alfaadaha inoo soo socdaan weli wadaahibun iyo iyadoo la idhaha fulan hebel daahib alxadiis xadiiskiisu miduu suulay weeye ama uu tegayo wadaahib alxadiis ba masruukun waa ku isaga lagaba tegayo aw amase fiihi waxa figiisa ku sugan nadarun eegid nadar baa ku suganoo macnaa mustaham ay laba mid tahay wasakatuu way aamuseen canhu xaggiisa hebel waa laga aamusay oo waa ha laba hadal qaadinba laa yuctabaru lama ictibaarinayo bihi isaga la ictibaarin maayo oo ina dee ictibaar ma gelayo oo xaggii shaahidkii iyo taabici iyo umuurihii aynu saba marya ictibaarta laguma gelayo umaba subada xaggaas walaysa ma aha nin bisikati ruux lagu kalsoon yahay intana isku martabu ka dhigay sumada waxaa ka dambeeya martabadii saddexaad weeye oo martabadii kaa ugu xun ee ugu liidatay ku soo xigtay waa martabo iyaduna dee yaani axaadiistoodii wadcinimo looba xukumin be laakiin wax kama waa wax ku dhow uun axaadiista mawduuca wax axaadiistoodu kamaya ama adkaanayo xoogoobaya ama uu xoogeyn karaba maaha waa axaadiis guud ahaan la daadinayo lagaba tegayo dadka markaa waxyaalahan sifaadkan soo socdo laguma sifeeyo oo martabadii labaad markaa wuxuu ihi mustaham bilkadib oo waa sharaxnay sida uu istihaam bilkadib uu kuba yimaado saaqidun haalikun daahibun ama daahib alxadiisba masruukun ama matruuku alxadiis waa islaba wada mid ama fiihi nadar awduna kalay hanfadahan kuswas laga dhigaya marka la insaaniyo si wasan kuu toosnaado ama fiihi nadarun baa ku sugan sakasuu canhu laa yuctabaru bihi laysa bisiqa intuba waxa weeye waa isla baab buu kaba dhigay walow kollay umuurahan si yar baraarujin doono nihaayada darsiga ay taasi ka mid noqon doonto haddana halkan ay noogu sugan yihiin kollay dhici karta isticmaalaad kala duwan yeelan kara ayaan taas imaka sooba yar horaysin halkaasna haddaan doono waan dib baanu ishaariya waxaa jirtaain oo culimadu dee culamaauljarxi watacdiil iyagoo dee dad aada u badan ahaa siaan soo sheegayo dahabi oo kale ilaa toddoba boqol iyo shan iyo toban dee ilaa uu soo gaadhsiiyey qarnigii raggii sheekadiisii ama isku dabaqadaba ahaayeen ee waxoogaa yar unta geeri horeeyey ama taasuu soo gaadhsiiyey iyo dadabadiisu dabaqo ahaayeen ilaahay musaylimaad oo kale dadkaa badan haddana wax istilaax caami waa jira oo guud oo dee aan odhanayno waa iska yar wax guud oo markaynu aragno iyagoo culimadu cibaaradan isticmaalay xilay tafsiir keliya aan iskaga wada fasiranaynaa taasi way jiraan istilaaxaad khaasna way jiraan oo arrimo aad iyo aad muhim ay u tahay dee raggaa kala duwan ee culimada ka mid ahaa bal cibaaraadka kala duwan ay isticmaalaan rag baa wax gaara oo wax khaasa cibaaro isaga u gooniyaba isticmaala oon la odhanayn dee dadkii kale way la isticmaaleen dadkaasna in la ogaado si aan qalad u imano dee qalad baa iman karo markaad cibaaradii imaam ka aragto oo isagu nooca gaara uu isticmaalayay haddaad kii caamka ahayd ee dadkii kale ay u badnaayeen aad kuba fasirto isaguna ujeeddadiisu taas aanay ahayn iyada qalad baa iman haddii cibaaradan imaamkee khaaska ah aad taqaane uun oo a'imadii kale markay cibaaradaa isticmaalaanna macnihii imaamkaasi u isticmaalayan oad kuba xambaarsana kollay yadna khadadaa kaba yimaada markaa taasi aad iyo aad waxa muhim u ah kolba dee bal istilaaxaadka khaaska ee gaarkae aimada qaarkood ay noocyo qaarkood ay uga isticmaaleen dhici kartana dadka kale cibaaradaa wax ka sahlan tahay inay uga isticmaaleen ama wax kaba si adag in la ogaado si aana dee bal markaa halkan tafsiirkii dhibaasha ama qaladaanu ugaba dhicin markaa bal imaka labada laftiya fiihi nadar iyo sakatu canhu labadaas oo kale waa noocyo dee kollay istilaaxaad khaasana aimada qaarkood ay isticmaaleen istilaaxa khaaskaa marka la eegayaana halkan ay timi oy martabada yimaadeen waayo laftiga sakatuu canhu waxa dee daahirkiisu yahay ninkan way ka aamuseento inaanay culimmadu hadal qaadinba ninkan oo cidna aanay sharaaxayn cidna aanay tacdiilin oo wax laga sheegayba aanu jirinoo waa ninkaa laga aamusay oo aanay cidi wax kaba sheegin taas baa daahirka cibaaradu yahay laakiin bukhaari oo kale iyadoo kollay dee horena aan mustasarkii ibnu kasiir ankaa ugu soo maray cibaaradiisna had iyo goor cibaaro ladiifa ay too wuu aad cibaaradiisu cibaaro hufan oo dabacsan oo sahlan marka ay tahay uu isticmaalayo ruwaadda sharxigeeda oo cibaaraadkaa kadaab iyo waxyaalahaas iyo kolkol uu iskaba ilaaliyo ayaa raawi ninka ay dee aadiyay u ah masruuq oo kale kuwa kale ay masruuq kaba cabiraan ayuu isagu sakatu canhu kaba cabiraan ka ay mustahamba kaba cabirayaan kuwa kale ayuu fiihi nadar kaba cabiraa waa bukhaari cibaaradiisii oo markaa markay bukhaari noqoto sakatuu canhu oo kale iyo fiihi nadar mana lihin waa hadi iyo goor waayo ruwaaddu aad bay u badan tahay dad kala duwanna taa uu ku sifeeyey haddii aad loo tatabucana waxaa dhici karta inaan nidhaahno taasi waa qaalibka sida isaga u badan oo aan helo dad uu yidhi fiihi nadar oo ah noocii mukhtalafu fihiga ahaa culimmadu ay iskuba khilaafsanayd kuwa sidaasna waa la helayaa laakiin kuwa isaga u badan kalaamkiisa fiihi nadar markuu idhaah ama sakatu canhu markuu idhaah waa xadda aada u dhiidata ama mutaham bilkadibba amase ah waxa weeyaan masruufkii oo kale waa bukhaari markay noqoto kuwa kale cibaaradoodi inay ka dunaataa la arkaa laakiin tan waa isticmaalkii bukhaari isagana waxaan leenahay waa filgaalib oo ay waxaa la arkay ruwaad uu fiihi nadar yidhi heerkana aan gaadhsiisnayn ee ka sahlan oo ah ama noocii mukhtalafu fihiga ahaa taas baa saa daraaddeed baa dahabi meelo uu ku qaydaa kalaamkiisa haalib ahaan iyo sida badanu kuba qaydaa halkaasi markaa waxa ay tahay waana waxaan marka dambe siya isku yar baraarugsin doonay makana aan horraysiiyabe waxaa kollay aad aan ugu baahannahay markaan alfaadaha kala duwan eeganayno ninkan isticmaalay bal inaan ogaano inuu istilaax gaara leeyahay oo uu cibaaraadkanu isticmaaliyo in kale waayo waxna waa waxaa caamkaa waxna istilaaxaad khaasay noqonayaan cibaaradan fiihi nadar iyo haddaan idhaahno fii xadiisii nadarna farqiba u dhaxaynayo fiihi nadar bal imanka bukhaari markuu isticmaalo dee kaa masruufka ah ama mustahamka ah ayuuba isticmaalay haddii la idhaha fii xadiisi nadar waa ninsiisa kale ama dee saraax loo nisbaynaya ama cadaaladiisa aan wax siyaasa lagaba sheegayn laakiin xadiidkiisaas lasoo qaadayo ama dee khalal dhacay iyo wax ku jira daraaddeed la leeyaha xadiidkiisaa nadar ku sugan yahay isaga eg lama laha imika waa masruuf been baa lagu tuumayaa lama laha ee waa xadiidkiisan uu warinayo ayaa wax jira bay taasi noqonaysaa ba haddii si xadiiii nadar laydhaha oo markaa dee iskuma fasirayno markaa meel keliya ma wada marinayno fihi nadar marka laydhaah iyo fii xadiiihi nadar marka laydhaaho bal markaa waxa ay tahay fihi nadar iyo sakatu canhu heerkan aada u liito waxay ku sugan yihiinba markaa bukhaari isticmaalayo kolkolbaa dee ruux iskaba dhawaayay kuwa kale fihi nadar ay u isticmaalaan isaga naftiisana waa qaalib baan idhi bal taasna waa martabadii labaad oo labada haddaan kuba laabno wa bacdaha martabada aswa-u tajriix laguma tiriyo dabadeed waxa ah qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulaanun muttahamun bilkadibi hebel waxaa lagu sumay been dee been tuhkeed waxa keenana waa taas sheegay wa saaqidun wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulaanun hebel saaqidun mid dhacsan weeye oo dee dhulka u dhacayba taas oo taas oo kuwa aan lahayn dahay baa kaba dhigay dee nin maanta firaaskii laasimay oo dhacay oon dee awood markaas sidee adigu aan awood lahayn uu ku socdo ama ku kaco oo kale taas wahaalikum ku halaagsane weeye qowlkooda ay odhanayeen baa tan dabadeed ah ee fastanib ka dheer oo kuwa riwaayaadkooda wadaahibun ee waa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen daahibun ayaa taas rugbadaa hore ee asoo tajriixadka kuwa dabadeed yimi ah matrukun fulanun matrukun aw amase fiihi fulan nadarun nadar baa waa fiihi isaga nadar baa ku sugan waa cinda albukhaari wasakatuu way aamuseen canhu xaggiisa laa yuctabaru lama ictibaarinayo ictibaar ma geliya laysa saalixan lictibaar weeye bihi isaga walaysa bisidqati ruux lagu kalsoon yahay asal ahaan maba aha marka wuxuu hi isagoo martabadii saddexaad sheekhu raximah llahu tacaala inoo sheegaya uma ay uma yali waxa soo xigayo raacaya martabadaas rudda waa la celiyey xadiisu xnifan xadiidkiisii kada saasoo kale waxa ahoo martabadan de iyo ma ah saddexaad qowlkoodii ay odhanayeen fulaanun hebel daciifun jidda aad iyo aad buu daciif yahay jidda waa markay raacsan tahaye waahin bimaratin waa isla macne markaa macnaha hebel hadal go-an oon taradud lahayn waa nin daciifa oo waahidi marana waa ka xagga hoose sabxada labaad ama boqol iyo lix iyo sodaatanku kuba qabanaya biqaac isagoo kasoo naqlin isaguna laya sheekh iyadiibaa wuxuu ihi waa xaafid ibnu xajare ay qowlan waaxidan laa taradud laa taraduda fiihi waa hadal go-an oon khilaaf lahayn ayuu ninkani daciif ba yahay wahum iyagu qad daraxuu way tuureen xadiiahu oo laydhaah daraxuu xadiiahu xadiiskiisa way iska tuureen amase iyadoo amar lagaba cabirayo irmi bihi tuur ninkaa iska daadi wixii soo dhan ama iskala tuur mudaraxun macnaa ku la tuuray weeye ismafcuulin weeye laakiin waa isla wada baab markaa intoodan laysa ma ahaanin bishayin ninkani wax alla wuxuu yahay maba jirto ama laa yusaawi lama sinaamayo oo uma dhigmayaba shay-an wax alla wuxuu u dhigmayo xadiiskiisa ama isagu maba jiro uma daciifun waa martabo kale oo martabadii saddexaadna alfaadeedii dee kollayna sharaxan waxaa la arkaa inuu wax sii korkordhiyo ama suraaxda kale wuxuu kaba dhigay waa martabo taa hore ee labaad dee in yarka yar sahlan laakiin isna xadiis aada u daciifa un weeye waa xadiis aan isna weli ictibaar gelahayn saahil ma noqonayo oo looma soo qaadanayo istifsaad mutaabaca looma soo qaadanayo isagii haddii kuwaa loo helo ma xoogoobayo oo weli waa xadiis dhacsan unu aada u dhiita ama daciif adag weeye cibaaraadkan wixii loo isticmaalay marka maxaa cibaaraadkii kamid ah iyadoo laydhaha rudda xadiisuhu waana dee ismi adigu waa ficilka majhuul u binaysan haddii la yidhaha marduud xadiisna waa laba mid un rudda xadiisuhu amase laba yidhaha daciifu jiddan iyadoo raawi la sifaynayo ama laba yidhaaho fulan waahin bimaratin marana waxaa imaanka looga jeeda waa si aan soo sheegnay ama la yidhaho qad daraxu xadiisa iyo waxaa la mid tahay irmidihi iyo mudaraxun iyo ama mudaraxu xadiisi iyadoo la yidhaaho waa isla wada mid iyadoo la yidhaho laysa bishayin ama laa yusaawi shaya macnaa inahaasi waxa weeye waa iyadna martabadaas saddexaad markaa markay laysa bishayin noqoto kolley waa dee culimada istilaaxooda guud ay laysa bishayn ay u isticmaaleen waa martabadan aan hayno ruuxa aada u daciifka ah xadiidkiisna aanu ictibaar uba suubana maanu ictibaar de aanu u suuban ayay u isticmaaleen laysa bishayin taas laakiin markaa iyadna istilaaxkaasaa gelaya halkane haddii waxa weeyaan aynu ibnu maciin isaga uu cibaaradan isticmaalo iyadna maha wax muddarida oo uu asal ahaan saasun u wada isticmaalay laakiin waa isticmaal laguba arkay awqaadda qaarkeed baa wuxuu isticmaalaa laysa bishayin raawiga axaadiistiisu yar tahay inay badnayn markaa taasi cibaado tajriixba ma aha axaadiistiisi haddii dee markaa axaadiistiisa yar laakiin wax la inkiro lagu arko ninkaasi kolley dee ninka la yidhaaho axaadiistiisu aad iyo aad u badantay kumiyaalka gaadhe qalado mar iyo laba iyo saddex iyo afar iyo ama qaladee kooban marka loo eego wuxuu axaadiistu werinayo loo arkaa la yidhaha ee ruxbasa kama nabadgeliya wahame axaadiistiisu koobanto kuwiina qalad ku jiro taasi isagu waa dee xifsi la-aanun ee muhimku waxa weeye horta isagu waxaa kaluu isticmaalay laysa bishayin ruuxa axaadiistiisu kooban tahay ay yar tahay oo macnuhu uu noqdo axaadiistiisu way yar tahay de taas oo kale dee waa arrin la yska ogaado oo marka ibnu maciin isticmaalayo walow laysa bishayina ruuxa majruuxa ah ee noocan uu isticmaalay iyada nafteeda u isticmaalay taasna aanay ahayn imika wax mudariba labada dhinacba aanay ahayn haddana waxaan leeyahay uun marka aragtaan iyadoo ibnu maciin laysa bishayin leeyahay waa meel layska hubsado oo waxaa la ysaga hubsanayaa wuxuu u isticmaalay ruuxa axaadiistiisu yartuu cibaaradan kaba cabiray waana suurtagal ninka ad aragtay ee laysa bishayin hadal ibnu maciin lagaaga soo naqliyey inuu ujeedadiisu kaa tahay markaa hubsashay leeday waayo haddii ay tahay asal ahaan ninka axaadiistiisu yarkawn u isticmaalo waxaan ohan lahay imaka halkan waa isticmaal ibnu yain leeyahay oo guud ahaanba saasaan ku fasirayna ee deetaa ninkii kalena hadalkiisii baa inooguba sugan yahay marka kol hadday taa tahay waa in layska hubsado oo laysa bishayin oo ibnu maciin isticmaalayay hubsashay leedo waayo awqaada kala duwan ayaa mar waad kala duwan buu macnaha uba isticmaalay arrin kaloo iyadna jirto iyadna tahay in la ogaado maanta halkan oo isticmaal khaasa shaafici ayaa laysa hadduu yidhaha xadiiduhu laysa bishay walaftiga xadiis baan raaciyey waayo waa cibaaradii laynooga soo naqliyey xadiiduhu laysa bishayin isagu waa martabad ka liidata martabadan kaa kadaab iyo wadaac iyo ama mawduuc halkii loo isticmaalo cibaaradaasoo kalea isticmaalay waayo waxaa dhacday muzani oo dee tilmiidkiisii macruufka ahaa saaxibkiisii macruufka ahaa ayaa maalin uu maqlay isagoo leh fulaanun kadaabun cibaaro saasa leh markaas ba wuxuu ku yihi ya abaa ibraahim uksa alfaadaka axsinha alfaadaada waxuwi ficniha laftiga kuhadlaysiyo cibaaraadkaad ku hadlayso waxuwiyo deesanun waxaan mutaxani waa beenaale hebel ha ha odhanin bal waxuwiyo ficne oo waxaad tidhahdee ninku hadduu taa yahay xadiisu laysa bishay waa suu ku yidhi markaa abaa ibraahim almuzani ayuu ku yidhi xadiiskiisu waxba ma ahade marka haddii shaaficiyana cibaaradiisi ay dhacdo xadiiduhu laysa bishayin martabadii koowaad baa u tegaya iyo sii ka horreyse martabadan isaguna waaba kaba sii laysaa bal markaa waa halka aan leenahay isticmaalaadka khaaska ee culimadu leeyihiin in la ogaada aad iyo aad bay daruuri ama muhim u tahay waayo midhal yarown haddaad la boodood halkan kutubtii mustalaxa ku aragtay oo wixii aad aragtaba taas uba fasirto kolley waxaad ku dhacaysaa qalade cilmigana maaha wax dee yar umuurahan caamka ee la arkayo iyadoon diraaso badan iyo fahm badan iyo waxyaalo loo yeelan ruuxu dhaa waan sumbiiqinaya oon la boodaya n arrintani ma aha wax taasu ay ka xeel dheer tahay bal taasna waa mid inta kalena waad ad inoo soo socotaaba markaa muxuu yihi uma ay uma yali daalika kaa waxa ku soo xigo martabadaasoo raacayo kii saddexaad ah xaggii liidashada ama xaggii aad u sii adkayn baana laynooga soo bilaabay hoose rudda waa la celiyey hebel fulani rudda xadiisuhu xadiiskiisii waa la celiyey kadaa saas oo kale waxaa isna ah la mid ah daciifu jiddan fulanun daciifu jiddan aad iyo aad buu daciif yahay waahid bimarati fulanun ama qowlum qowlkoodii ay odhanayeen fulanun waahid bimarati hadal la-aan iyo khilaafliida iyo kala bidla-aan waa min daciifa waa daciifu jiddan wahum iyagu qadaraxu dee horta markay kolkol dee saasa lama soconayse fulaanu qadaraxu xadiisa un weeye waa dee sanuna cibaaradimadmiye qadaraxu waa muxadisiintii weeye ama ehligii xadiisku qadaraxu way tuureen xadiisa ninkaa xadiiskiisa way iska tuureeno way rideen ama warmigihi tuurba ninkaa iska tuur ama xadiidkiisaba mudaraxun huwa isaga ma fulaanu mudaraxun kula tuuray ama mudaraxu xadiisi lo wey laysa bisayf waxba ma aha wuxuu yahay ma jirto ama laa yustaawi ma dhigmayo oo shay-an wax uu dhigmayaa mama jirto ruuxan ama xadiidkiisa taasna martabada saddexaad martabadii afraadna sheekhu raximah llahu tacaala isagoo inoo sheegaya muxuu yihi oo martabadii afraad ay sumaya lidaalika waxa ku soo xigaya daciifun daciif baa ku soo xigaya daciifkii oo dee waa daciifu jiddan iyo waxa looga socoto wada kalkal markuu u jeedo waxa namacin oo kale kalkal dee daciifun uba isticmaalo noocaa yar adag ba ay tahay in xadiiskiisa la qoranayn uma daciifun wakada waxa lamida indiya haddii lalaba yimaado bimunkari lxadiisi munkaru lxadiis oo laydhaha fulanu munkaru lxadiisi aw mundaribihi lalaba yimaado oo laydhaha fulanu hebel mundarib lxadiisi weeye waahid lala yimaado oo laydhaha fulanu waahid wadacafuuhu way daciifiyeen oo laydhaha fulanu dacafuuhu ama laa yaxtaju bihi fulanu laa yaxtaju bihi fulan lama xujaysanayo warkaas waa martabadii afraad wabacdaha martabada afraad waxa ahaaday fiihi hebel maqaalun hadal baa ama maqaal baa ku sugan waa hadal baa ku sugan oo dee nin waxa weeye dacni baa meeshii jira ducifa waa la daciifiyey wa fiihi waxa ku sugan dacfun dacfi baa ku sugan tunkiru waad inkiraysaa axaadiisiisa wa tacrifu waanad garanaysaa oo tunkiru wa tacrif bimacnaa waxa wey awqaada qaarkeed axaadiis manaakir oo la inkiro la imanaya warinaya kolna axaadiista la yaqaano oo macruufo axaadiistii dadka siqaadka ay warinayeen buu moorinayaaba taa iyadoo laba idhaaho tunkiru wa tacrif laysa macanin bidaaka waa nin dee xoog leh oo kaadaa ma ahaanin oo bidaaka un lagu daayaa de laysa bidaaka ama la idhaha laysa bidaaka alqawiyina way raaciyeen kaadaa xooggalena ma aha hebel bilmatini laysa macanin bilmatini waa quwadii un laysa bilqawiyi ku isagu xoogle maaha laysa bixujatin bicumdatin ay laysa bicumdatin laysa bilmardiyi isba laysada iska raaciyo waa alfaada isticmaalaan ninkana xujo maaha ku xoogla maaha ku cumdaa maaha ku laga raaliyey maaha bal umuurahaasna waaba laba mid lidacfi waana martabadii adasanaad tan dambe waayo laba martaba ninka israaciyeen bidacfi maa huwa lisidqi maa huwa ayaynu soo marnay si aynu sii ku soo laqbaynin oon kusoo laqbaysana wixii aan markaa qadarna aan qadaraynaayo iyadoo la idhaha fulanun hebel lidacfi ay huwa isagu qariibun min dacfi ama min adacfi wuxuu u dhow yahay daciifnimo maaduna waa zaa'ido markaas markan wasanka ay adigu dee bayd ahaan la eegayana si uu toosnaado ha ade wowda lama fadxinayo oo lidacfi maa hu fiihi kulfun dacaamu taasun baan odhan bal waxa weeyaan haddaba huwa isagu qariibun lidacfi ama min wuxuu u dhow yahay dacfi maana waa iskaba zaa'ido waa nin dacfi ku dhow fiihi waxa ku sugan khulfun khilaaf baa ku sugan oo ninkan waaba mukhtalafu fiihi dacnuu way dacniyeen fiihi ninkan waxbaa laga sheegay oo waa la dacniyey kadaa saasoo kale waxaa sayiu xifdin fulaanun hebel sayiu xifdin xifdigiisu miduu xun yahay weeye layinun fulaanun layinun mid jilicsan weeya min diracsan ba takalamuu fiihi way hadleen oo waxbay kaba sheegeen bal intaa hadal kale waa iska yar baadinca waxbuu inoo sheegi doonaa sheekh raximah llahu tacaala oo xagga martabadaha ama xukunkuu inoo sheegayaay bal markaa imika maxaa labada martabo waan siraaciyey kollay xukun dambena way wadaagsan doonaan sheekhu inta dambe uu inoogu sheegayo ee wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala haddii martabadii afraad haddii daciifun la ydhaah ama shallayba idhaaha fulanu munkaru lxadiis ama mundarib ama waahin ama dacafuuhu ama laa yuxtaju bihi intaasi waa martabadii afraad waa dacfi isna kuwa hore yaanu la mid ahana kollay dacfi xoog la weeye haddana maxaa dacfiga si ugu sahlanaa uu kaba dhigay martabadii sanaadna iyadoo la idhaaho fulanu fiihi maqaalun ama fulanu dacifa oo dee mas-uul ficilkii ama waahin la yidhaaho fulanu fiihi dacfun ama la yidhaho tunkir wa tacrif oo markaa dee ninkaas kolla axaadiis la garanayo la imo kuwaan kol la inkiro waxay isaga baahantan axaadiistiisii la hubsado bal inuu kuwii la dambisnaa inuu yahay iyo kuwo kale tunkir wa tacrif ama labayda alfaadaha laysada uu raaciyey oo intuba aanay dee sharxi mufsida ahayn oo ruuxii fasahaadinaya marka lagu sheego waayo markaan idhaahna laysa biqawiyin ninkan quwadii un baan kaba absimeeye dee taasi kama dhigna maaha bacsi adag in loo sugay ama bacsi saasa loo sugayo oo laysa biqawiyi laysa bilqawiyina way si kalaba sahlayhin oo laysa biqawiyina guud ahaan kuwadii baa lagaba anfiyey ama laysa bilqawiyi haddii laydhaha qashinu kolley waxay keenaysaaba dee alqawiyi waa sii xooga lahaa oo yar nooca kamaal bay keenaysaa qawiy kuma sugnayne waa quwadii adkayd ama quwadii saraaciyin baaba lagaba anfiyey xujo maaha ninka laba yidine dee nin siqa ah oo la xujaysto maaha taasi kama dhigna in laleeyahy waa nin daciif oo riwaayadiisii la daadinayo sanbay umuurahani bacsiga u dhow ama uga sahlan yihiin oo bal markaa intan israaciye laysa bidaka ama laysa bidaka alqawiya ama laysa bilmatini laysa bilqawiyi laysa bixuja bicumda bilmardiyi tan kalena albaci ma huwa oo macnaha wuxuu u dhow yahay bacsi iyadna maaha sharxi mufsida imaka kan sida kulkuna ikhtilaafta mid kuga sugan yahay xataa kan xasanulxadiidka ayaaba ikhtilaaf kuga sugnaan karaa oota bacadun fiihi sayi-u xifdin oo haddii ninkii isagay cadaala uba sugnaatay haddii xifdi xuma ay jirto haddii xifdi xumadu ay qaalibkao qafo lagu tiriyo waa nin daciifaba laakiin haddii aan isa iyo in xifdigaasi aanu qaalibayn xadiidkiisi waaba la adkayn karaa la xoogeyn karaa xasan buu noqon karaa layinu takalamuu fiihi bal intaasoo dhame waa martabadaa labaad marka ama martabadii shanayd baan ujeeda iyakii afraadba weye bal haddaba laakiin midbaa jirto marka munkarulxadiid aan idhaahno bukhaari oo kale istilaaxiisu wuxuu yaha duurna uu ku sifeeye munkarulxadiid ninkaas nin mutay in wax laga wariyaba inana ma aanay banaanayn in wax laga wariyaa oo markaa martabo kan ka horeeyuu noqonaya horta gees hadduu bukhaari saa kuba sifeeyo arrin kalena way jirtaayo ah munkarulxadiid iyo rawaa manaakira way kala duwayn in la yidhaha axaadiis manaakiru ninkani wariye iyo isaga munkarulxadiidka oo markan laleeyahay axaadiis manaakiiruu wariyey wafti daa'ima lagama dhigin axaadiistaasuu wariyey mooyaane wafti daa'ima oo inuu had iyo goor xadiidkiisu munkar yahay oo taasi ay keentay in laga taga lagama dhigin ama munkarulxadiis marka la idhaah dee waa shay isagii lagu sifaynayo oo waa waftiisu ogsi uu leeyahay ayay noqonaysaa labadaasna way kala duwan yihin arrin kaloo iyadna muhim oo jirta halkan munkarulxadiid iyadoo kutubta taqaariijta iyo meelo kaleba dee had iyo goor ay dibkuba imanayaan aimada qaarkood ayaa laftigan munkarulxadiid ama dee axaadii rawa axaadiisa manaakira iyo xadiisu munkar iyana waxay u isticmaaleenba waxyaalihii lala gooni noqday ee raawi dadku kale aqraantiisa kala gooni noqday imaam axmed iyo marka hadalkiisa uu dhaco ee rag rijaashii saxiixayna maxamed ibn ibraahim utayni waana nin dee rukni asaasiya ka ah xadiidkii namada acmaal biniyaad oo qolooyinkii la kala gooni noqduu nin kamida yahay ee bal dariiq kaleba aynaan dadkoo dham ay ku qabsayiin dariiqiisa inay maraan ee isagu halkaa cumdada kuba ahaa ayuu ku sifeeyeyba inuu dee manaakeer wariyo oo markaa is axmed iyo ragga qaarkood wixii raawi laba gooni noqday yaanu noqonin wax lagaba tagee ayay kolkol munkar kaba dhigaan xadiiskii kuba sifeeyaanoo balkaasna waa arrin milicsi leh ama in layska ogaado oo bukhaari marka gaar ahaantiisa ama markay rawan manaakiila leeyihin iyo qolooyinka iyagu tafarudka iyo wixii gariibkoo kale iyo laftiga munkar u isticmaalay in umuuraha layska badiyo weeye markaas dee si bal markan uu ruuxu wixii looga jeeday uu gaadho ama uu helo balsheekh wuxu uhi kalaamkiisaan saraacinayaa ee wuxu uhi raximah llahu tacaala wakulu man shaksi dhammaantii oo dukira la sheegay min bacdi shay-an laftigaa shay-an dabadi laba sheegay in oo min bacdi shay-an laba sheegay markaa waxa ay tahayna kullu de waa muntajaba khabarkiina uctubira bixadiisi buu inoo noqon laftigan min bacdina waa san aan ka xarakaysanay waxba min bacdu lama odhanayo min bacdi baa la odhan waxay dee daahirku ahaa inuu idhaaho min bacdi shayin oo dee bacdi waa mudaafo shay-anna mudaafu ilayhi bay tahay laakiin laftigu si uu markii hore markiga inooguba yimi oo la yusaawi shay-an sidii ahay ayaa aynu ka xikaayoonaynaayo kolkol markaad xikaayadaan see tahayna xarakaadkan dee maxal ahaan mooyaane lafdi ahaan xarakadu ma muuqdaanoo xataa xurufu jaar taasir ma yeelato markay xikaayad baadkee tahay oo waxa weeye xikaayad baad oo sida dee kaanu abubakar iyo rasuulka ilaahi yastabixuuna bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin habeenkii ilayhi oon idhaahno min bacdi qowlihi qowlkiisa uu yidhi shay-an shay-an weli laa yusawi shay wixii dabadii la sheegay oo dhan uctubira waa la ictibaarinayaa bixadiisihi xadiiskiisa oo intani halkii tacdiilkii cibaaradan ama xukum inoomuu tilmaamin alfaadun buu inoo tiriyo weliba intan kaba yarayn laakiin muxuu imaka halkan inoogu sheegayaa raximahullahu sheekho maraatib shanaynu soo maray mito koobaad waaswa u tajriixi bay kaga bilaabmaysay ilaa laga soo gaadhayo wadac ta labaad wabacdaha mutahamun bilkadib bay kaga bilaabmaysay ilaa laysa bisiqa laga soo gaadhayo ta saddexaad suma rudda xadiisuhu ayay kaga bilaabmaysay ilaa laa yusaawi shay-an laga soo gaadhayo saddex martaba intaasi ahayd inta ka dambaysayna suma daciifun marka laga bilaabo ilaa wabacdaha laga soo gaadhayo martabadii afraad bay ahayd wabacdaha ilaa dhammaadkuna waa martabadii shanaad oo labaa ka dambaysa haddaba wuxuu leeyahay laa yusaawi shay-an ku joogso wixii shay-an taa ka horeeya dadka caynkaasee waxaa lagu sifeeyey alfaadahaynu soo marray mid kamida xadiiskoodu ictibaar ma gelayaba uma suubado istishaad iyo mutaabaca in loo soo qaato waa xadiis dacfi nihaaye ka gaadhay maaha daciifkii haddii duruq tacadiday loo helo xasan nadaydii soo gaadhayay maba aha maaha kii isagu istishaad loo soo qaadanayo mutaabaco shay-an wixii ka horeeya saddex martaboo dhan weeyo waa daciif aad u adag ama dacfi aad u adag oo xadiiskoodu aanu ictibaar gelahayn laakiin wixii shay-an ka dambeeya oo labada martaboo kalea haddii duruqdu ay iska tacaduddo walow laftiga munkarulxadiid hadduu bukhaari yahay xagga hore aan kuma biirsanno kuwa hore aan geysanayno haddana haddii bal duruq tacaduda iyo waxyaala loo helo dee waa u adkaan karaa wixii isagiibaa wuxuu usoo badaa istishaad mutaabicu usoo badaa waxbuu xoogeyn karaa waana la xoogeyn karaa waa intan dambe oo waa dacfigii isagoo aan aada u adkayn in aada u sahlayno waa labadan dambe shay anunbuu inoogu kala joojiyey wixii shay-an ka horeeya ictibaar ma gelayo waa dacfi heer gaadhay aada u liita oonu sina u kambi karin wixii shay-an ka dambeeyeyna dacfi weli isyar haysta weeyaan oo haddii dee loo helo u wax dacfigiisan iyo jaanibkan ama xifkuxmed iyo waxaan dee aynu kaga yar aamin noqono ama inoo kaba oo inoo adkeeyo duruq tacaduday ah isagii waa ku xoogayn karaa waa imxana uu xoogayn karaa intaas buu sheekhu raximah llahu tacala inooguma sheegay laakiin halkii tacdiilka walow dee aan wax ka yar sheegay inoomuu sheegay sheekhu taas oo intan bal markaa kolley baabkan waan dhamaynay waana baab aada iyo aada u muhim ah laakiin waxaan haynaa ficlan waa waxyaalo guud uun dee isticmaal iyo tadbiiq ma hayno isticmaalkiiyo tadbiiqu wuxuu kuba yimaadaa ruuxii oo dee kutubta asaaniida leyo axaadiistoodii intuu qaatay kutubtii taraajinta iyo kutubtii sarxiga iyo tacdiilkana qaatay isagu naftiisa bal ruwaadan wixii laguma sifeeyey eegaye laakiin dee taasi kitaab yaroo kooban oo sharxi iyo tacdiil kuba tacalluqsan oo raawigan xukum imaam gaara xukumkii aad kuba aragtay kollay kuma filla ee waa aqwaashii raawigan jirtay oo dhan dee inaad urursan karto riwaayaadkii bal jirayna aad eegi karto iyo waxyaalihii taas baa iyaduna muhim ah oo markaa kutubtan taraajinta caadiga ah un mooyaane sida tahdiid ulkamaal iyo furuucdiisa laakiin dee kutubtan iyadna su-aalaadka culimada ay kuba sugayiin ama ibnu macin ha noqoto axmed haba noqoto abi daawud haba noqoto aimadii kala dunayd haba noqoto abuzirca iyo abuxaakim iyo raggii lahaa dee taasna waa masal aada iyo aad u muhima aqwaasha culimada iyo ruaawigan wixii laguma sifeeyey aan kaba helayno bal muhimku maaha kollay kitaab yaroo kooban wuxuu kuba filaanaye arrintani wax guud un baan haynaaye tadbiiq iyo dee dheer iyo adag iyo mumaaraso adag ayaana umuuraha ruuxa ay u kala caddaadaan balkaasi waa mid haddaba bal markaa kolley iyadoona hadal lahaa bal in yar baan yar eegaynaa badhkoodna hadaladaydan imaka aan sharxayayba ay kuba horreysay kamid weeyaane ruwaadan laga hadlayo ee la sifaynayo ama dee la sharaaxaynayo la tacbiirinaya waxay u baahan tahay horta cilmi khibre aada iyo aada u adag oo ruuxu umuurahan uba leeyahay taas marka uu ninku kala hadli karo oo waa cilmi taam ah iyo khibre taama arrinta kale u baahan tahayna waracdan xalaal miirad ilaah ka cabsi weyn iyo xalaal miirad weyn bay isagaba baahan tahay iyo ruuxoo dari ka ah hawo iyo iilasho iyo muxaabaad iyo waxaas dasa raggaa hore aan kuba haynay rag walaalahood la weydiiye u leeyahay hebel walaalkay waxa ka warina waa beenaale in aabihii la weydiiyey oo yihi wuxuu waa diin abahay waa daciif oo kale bal adigu hawo ama ninka dee suxbo iyo isku kooxaan iyo waxyaalo kale iyo umuuraha noqdo wuxuu isha ugaba laabayo ama kan kale mukhaalafo kaba dhaxaysa haba noqoto wuxuu jaraxan yahay umuuraha ruuxka beri ah khabrad salaama leh warac taamana le bay u bahantay haddii kale maxaa dhacaysa ruux mu'mina oo saalixoo toosan inkuu inuu sumad xun uu kuba sunto oo dhici karta aanay kaba hadhin ceebteedu ama ruux aan ehel riwaayo u ahaynba haddii khibrad aan iyo waxyaale ay jirto ee uu tacdiiliyu saasoo kale iyadna dhib weyne ay kaba timaado xagga marka la eego ayimadan kaba hadashay umuurahan ee kutubta kala duwan aan aqwaashooda kuba arkaynaa ee iyaguna kollay mid badsaday ruwaadda ka hadalkeeda oo ama ruwaadda intoodii badnayd kaba hadlay sade abu nacaym iyo abu ibnu maciin iyo abu xaakim iyo raggaaleyo kuwa ruwaad badan kaba hadlay yani dee aqlaba ruwaadba kaba hadlin dee say malik oo kale iyo kuwa in yaruu kaba hadlay midhab sadee ibnu cuyeyne iyo shaaficiya raggaas way isuguma jiraan laakiin arrinta kale muhimkae halkan jirtaa waxa weeye raggan aimada ah ee dee ilaahay subxaanahu watacaala diintiisana kuwa xafidu kuba ilaaliyey ruwaadan kala duwanna inoo soo inooga soo hadlay inoo soo dhigtay ee xukunkood iyo darajadood iyo siay kalayiinna inoo soo sheegay kolle iyaga naftoodu way kala duwan yihiin oo rag lagu tiriyo mutashadidiin inay yihiin aada meelahan ugu adaadagyida ama mutacamisiin oo ruuxa qalad yar iyo laba qalad iyo saddex qaladoo kaba dhacay ruuxii u daciifinaya ama dee taas waaba jiraan xagga tacdiil markay noqotona dee dhibyaraad aan wax ku tacdiilin oo xaggaasna mutasabifiin ah kuwa iyaga lagu tiriyo labada xaalaba muctadiliin inay yihiin taasna way jirtaa rag dee tasaahul laguma tiriyaana way jirtaa raggaa bal horta mutacamisiinta ama mutashadiliinta laguma tiriyo waxaa kamid a yaxya alqabbaan yaxya ibnu maciin oo kale jawzajani ama jawzajani ninkaas laba idhaahoo kale iyo rag baa kaba mid a marka taas baa wuxuu raggaa idhaahaa dahabi ragga caynkaasi haddii ay raawi tacdiiliyaan waayo ragga haddii hadiyo goor umuurahan kuba adodag dhibyaraan ani waxaan ugaba soo fulin hadday raawi tacdiiliyaan mutashadidiinta laguma tiriyaa iyada kaa waa lagu dhegaa wuxuu idha aba dee gowsameedkaada ku qabto ujeedadu waa hadal go-an aada loo ictimaadsado laakiin raggaa lagu tirinayo inay mutashadidiin yihiin hadday ruux daciifiyaan iyada markaas hunsashay leedahay waayo kolkol qalad yar oo sahlan ayay uba daciifiyaan marka taas waana nooc bal markaasoo hunsashay leedaho bal waxaa la eegayaa in imaam kale oon iyaga ahayd ninkan daciifiye iyo in kale inuu imaam kale tawsiiqiye iyo in kale haddii dee dadkii kalema ay daciifiyeen khalaas waa hadal keliya tafsiirna uma baahnin waa daciif unbaa laguma xambaaraya laakiin raggaa laguma tirinayo tashadud inuu xaggooda jiro hadday cid iyagu ay markaa daciifiyeen aan u helo nin tawsiiqinaya imika markaasay imanaysaa masale aan soo maray oo ah sirxigu in la fasiro mooye lama aqbalayo oo ka soo qaad ibnu maciin oo kaleo nin daciifiye dacfi mujmala cid kalena aan ognahay oo tawsiiqisay markaasaa loo baahan yahay bal tafsiirkii dacfigiisan oo waayo ina wax khilaafaya ayaaba jiro oo kale bal marka haddii dee dadki iyagii laguma khilaafo arrintii waxay noqonaysaa in mukhtalafu fiihi u noqonaya ama al calaa aqal alaxwaal oo kolkol xadiidkiisu xasan ba noqdee bal muhimku waxa weeye raggaas wixi ay keligood daciifiyaan ee laguma khilaafo waa arrin hubsasho iyo tafsiir uba baahanaysa waayo tashadud baaba laguma yaqaana taasna kollay waa xaggan bal marka la eego ruwaadda ama raggii aimada ahaa ee umuurahan kaba hadashakeed arrinta kale muhimkee jirtaana waxa weeyo inaynu ogaano ay tahay walo dee cidda tadbiiq ay noqonayso imika qawaacid caamaan haynaayo wax kale ma hayneen kolkol baa imaamka laba qowl lagaba u ka soo fulayaa labada qowllo laba maxmel bay kala leeyihiin oo waxay jirta nin iska dhexdhexaada oo ninka ama saduuqa laguma sifaynayay ama xadiiskiisaba xasan lagaba dhigayay saduuqna in badan baan dee waxay dhici karta inay kutubta qaarkood ku aragtaan saduuq ninka la de madama tilmaamayo xadiiskiisu xasan ma noqonayo kala tibar waa ukhudoocayaa inuu daadid noqday iyo in kale waa la iska hubsanayaa laakiin hadda dee camalkii aimada egn iyo socodkoodii rag badan oo sifadaa le xadiiskoodii xasannimo uxukumaya waa jirtaa ama way badan yihin amsiladna kolley ma yaraanayse bal muhimku waxa wey nin iska mutawasilulxaala ayaa kol nin la weydiinayaa isagoo rag kale oo uu ka roon yahay oo uu ka mudan yahay uu la socdo oo rag baa la isku qabanaya waxaa la odhanaya hebel iyo hebel iyo hebel kaba waran ninkan bal markaa raggan kaba midina waa nin marka la eego maaha siqaadkii dee rufacaad u sarreeyeyna ma aha laakiin waa nin dhexdhexaad ah haddana laakiin marka uu ragga la socdo waa rag uu ka mudan yahay markaasaa maxaa dhacaysa inuu ninkii imaamkaa la weydiiyey ilah hebel waa siqo sababtuna waxa wey marka loo eego raggan kale ee uu la socdo ee heerkaas u joogaa isku mid maaha marka ninkii keli ahaantii la weydiiyena martabadiisi lixa ayuu sheegayaaba oo ka soo qaado oo ibnu maciin baaba la weydiiyey maxamed ibnu isxaaq iyo muusa ibnu cubayata rabadii iyadoo la israaciyey ayaa la weydiiyey ku ibnu isxaaq iqa ibnu isxaaq waa iqa margooni isagii loo weydiiyeyna wuxuu sheegay inuu yahay nin saduuqa uu yahay oo kale nin saduuqa uu yahay oo kale isaga naftiisa yunus iyo cuqayl oo laba ninoo asxaabtii zuhriya la kala weydiiyo eeku yihi cuqayl laa ba'sa bihi marka la eego ninkan uu la socdo cuqayl iyo zancat ibnu saalix ayaa la wada weydiiyey o ku yihi cuqayl siqatun musqin ayuu kaba cabiray marka maxay taasi tahay kolbaa nin iska dhexdhexaada marka rag kaloo ka liita ay wada socdaan ayuu ninkii imaamkaa odhanaya hebel ragga lamid maaha waa nin siqo ah laakiin markuu keligii ay noqoto ayuu xukunkiisii dee caadiga ah ayuu sheegaya taasi markaa maxay keenaysaa in la hubsado alfaadihii bal culimada lagaba soo noqdiyo saasay u yidhaahaanba ninkan saarixa ama mucadilka cibaaradiisi in lasoo noqdiyaan u baahannahay kolkol dee isagii baa istilaax gaara yeelan kolkol cid kaluu la socday baa xukunku markaa binisbati ilaa haaulaa ayaa xukunku noqonaya wax caama ma noqonayo cibaaradii baaba loo soo noqonaya marka waxaan leenahay ikhtilaaf ninkii imaamkaa ka dhacayna maaha awqaada qaarkeed baa ninka markay dad uu ka roon yahay ay la socdaan ayaa daraso darajadiisii caadigeeday ka sarraysay lagu sifeeyaa marka kuwan loo eegayo marka isagu gooni yahayna darajadiisii laftayd bay ku sifeeyaan ikhtilaaf xaggoodii ka dhacay maaha laakiin wuxuu ku qaldami karaa oo ninka wuxuu u arki karaa tacaarud buu arki karaa ama darajadiisii in ka sarraysa ayuuba inuu dee gaarsiisay yuu moodi karaa balkaasna waa shay ay culimadu kuba baraarujiyaan marka taa ku baraarujiya waxaa kamid a xaafid maxjar kitaabkiisa lisana miisaan muqadimadiisa waa bilowyadiisa iyo fususha kaba uu intaan u bilaabin taraajimta uu horreysiiyo bal taasna waa arrin aad iyo aad u muhima oy tahay in la ogaado arrinta kale dee sii adkaynaya un waxa weeye waa umuuraha istilaaxaadka khaaska ah barhkood waan soo aragnay oo ibnu maciin baan soo aragnay laa ba'sa bihi markuu yidhaah inuu siqo uga jeedo walow dee filqaalib in iyadoo raggii kalena laa ba'sa bihi martaba dhexa ay kaba dhigayeen saynu soo maray waa istilaax u gaara marka dhaweyd baan sheegaynay hadduu yidhaha laysa bishayn inuu ujeedo axaadiistiisa yar iyadna awqaada qaarkeed walow mamcaan kale ujeedo dadka kalena waa dee darajaha shaafici baan soo sheegnay inuu hadduu yidhaha xadiidu laysa bishayn martaba aada u dhiyato uu uga jeedo ee cibaarada buu leeyahay laakiin iska dhowra un cibaaraadka caynkaasa ee kadaab iyo wax lamid ah imaam axmed ibn muslim baa la weydiiyey nin ruwaadii kaba mid ahaayo ninkii weydiinayay buu kuli uktub canhu wax ka qoro ragga kale hadday yidhahaan fulan yugtabu xadiisu oo kale maraatibtan imaka inoo dambaysee labadaa ee weli xadiiskiisa ictibaar u gelaya ayay kolkol xadiiskiisa waa la qortaa kaba cabiraan kuwa hore xadiiskooda lama qoranaye laakiin waxay yidhaha ama dee muslim oo kale rasmigiisa ama dariiqadiisaba hadduu yidhaha uktub canhu oo kale inuu uga jeedo waa siqo waa istilaax gaar oo uu leeyahay waxa ay tahay tan istilaaxaadka khaaska bukhaari oo kale se kasoo caamiyo fiinada markuu yidhaaho waa taa aan soo sheegnay haddaba ama munkarulxadiis awqaada qaarkeed ragga tafarud u isticmaalaya iyadna waa tan soo sheegnay bal marka arrinka kale muhimkii marka umuuraha la joogo waxa weeye ruuxu inuu hubsado istilaaxaadka khaaskaah ee la leeyahay oo ninkan imaamkaa bal wixii uu isticmaalaya alfaadahan ma macnihii caamkahayde dee aynu imaka daabid ahaan ku aragnay ama nooc ahaan iyo martaba ahaan ku aragnayba mise wax ka duwan buu isticmaalaya taasna waa arrin aad iyo aad u muhima oo tay haddii kale ruuxu ee waxyaala uu kuba dhacayo bal markaa umurahana weli dee maha tadbiiqa waa mur bal umuurahan doonayay inaan iskuba baraarujino bal taasba weeye oo bal markaa waxa weye alfaado kolay intana inooguma dhama dee kutubta haddaad tatabucdaana waxyaalo kale wax khaasa iyo wax caamu waad arki doontaan haddii ala idhaha dee kutubtaa gaar ahaantee saa ama rafcu wa takmiil iyo dawaabit fi jarxi wa tacdiil oo nin adigu isaguna adigu markaa isna kitaab walow dabcaadkiisi weli dabcadan arkay aana aad dee dabcad saa usii fiican ahayn ood moodo nusko uu lahaa sheekh iyo waxay mooye hadalla ku qornaayo nin dib ay u rogeen oo kale oo nin adigu kollay uu leeyahay markaa satada jaamica alislamiya waktigiisi hadda imika inuu yahaye kale in nooriyay kale hormahaye taasna waa jiraan bal adigu kutub kala duwan diraasaad cusnaba way jiraan kuwii horena way jiraane ruuxii kolley waxaa looga yar bahay yar tatabuc dheer inuu yeesho si waxyaalahan u dabdiye bal umuuraha yar guud ee khuduuddee caam ahaaneed noqonaya ee ruuxu ay tay inuu ku baraarugo umuurahaasa adugu kaa mida wallahu subxaana wa tacala aclam
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وقبلوا من مسلم تحملا في كفره فدا سبي حملا ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد كالطبين مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حين وهو الذي عليه أهل الكوفة والعشر في البصرة كالمألوفة وفي الثلاثين لأهل الشأم وينبغي تقييده بالفهم فكتبه بالضب والصماع حيث يصح وبه نزاع فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة وهو ابن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة متبعة بل الصواب فهمه الخضاب مميزا ورده الجواب وقيل لابن حنبل فالرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها فضلبه قال إذا عقله وضبضه وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر قال به الحمال وابن المقري ثم على ابن أربع ذي ذكر متى يصح تحمل الحديث أو يستحب متى وقتي يقول خيبا يصح وانصحيا تحمل الحديث xadiidka xambaarkiisa ma warintiisa la warinaya balda'de iyo zamankeebaa ruuxa marka uu gaadho ay ansaxaysaa oo samaaciisaasi mid la tirsan la ictibaarin uu noqonaya aw yustaxabbu ay wamataa goorma amase da'yu yustaxabbu iyada taasi ansixitaankiisa horaa ay leh macnaha la sunnaynaya ama la dooranaya la dooranaya inuu ruuxu samaaca iyo maqalka xadiiska iyo qoritaankiisiiyo umuuraha bilowdo oo uu isagu bilaawdo bal goortee ayay sunno tahay ama mustaxabta iyo mid waqti mukhtaara waqtiyaasi ay ansaxaysaa taxamulka waxa adugu halkan inoogaba bilaabmayo kolley iyadoo intani hordhac ay u tahay warintan xadiiska la warinayo dee siyaalo kala duwan bay culimmadu ku warin jireen ilaa sideed noociyo way gaadhaynad hababkii ay wax ku wariyeen waana noocaha iyadaa ay yidhaahaan aqsaamu taxamul ama xambaarka xadiidka la xambaarayo la warinayo qaybaha uu kala baxo bal taas baa horta meesha inooga bilaabmay intanise waa adigu umuuro hordhacu ah oo waxa ay tahay umuurahan iyada casharka maanta aan kaga hadli doonno ama abyaadan ay ku tacalluqsan tahay da-da ruuxa marka uu gaadho hadduu dee cid uu ka maqlay xadiis beriga dambena uu doonayo inuu wariyo bal dexda la doonayo inuu gaadho si ay u ansaxdo samaaciisaasi oo samaaciisaasi mid la aqbalo oo wixii uu saa ku xambaaro ku wariyey laga aqbalo isna dib looga sii naqliyo uu noqdo taasi waa midoo waqti u ansaxayo haddii aan waqtigaa gaadhinna aan samaac ansaxaya oo la tirsanayo wax laga soo qaadayaa jirinba aw yustaxabuna wa yustaxabu macnaa wamataa yustaxabu weeye macnuu yah bal taasi asalka samaaca iyo ansixitaankiisa ha noqotee waqtigee u mudan ama kuba habboon ruuxu inuu samaaca bilaabo ay tani noqon iyadoo hadda samaaciisi waqtigaa horteed la tirsanayo oo ansaxayo haddana waqtiga dee mufadalka ama la dooranaye mudan inuu samaaca iyo dalabkii xadiidkii waqtigaas uu bilaabo ruuxu iyadna waa da-de iyo waqtigee umuuraha jawaabteediina waxaan ku arkaynaa abyaada oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waqabiluu way aqbaleen min muslimin waa alxadiisa dee xadiiskii bay aqbaleen ama dee riwaayat alxadiisi way xadiidka warintiisiibaa waxay ka aqbaleen min muslimin ruux muslima markaa muslima adeeg oo laga aqbalayo muslimkaas oo taxamala xambaaray xadiidka oo wariyey fii kufrihi fii xaali kufrihi gaalnimadiisa xaaladeedii oo isagoon islaam ahayn ee axaadiisan intuu maqlay dabdiyey laakiin markuu islaamay gudanaya oo isagii laga warinayo markaa way kaba aqbaleen kadaa saas oo kale ayaa yuqbalu isagana la aqbalaya oo riwaayadii laga aqbalaya sabiyun ilmo yar oo xamala xambaaray isna fii xaali sibahwey waqtigaa yaridiisii ee uu carruurta ahaa ballisalamka dee ay tahay inuu dee markaa gaadhay haynoo dambaysadee isagana waa laga aqbalayaa oo sumarna waa wariyey bacda albuluuqi intuu qaan gaadhay dabadeed xadiidkii uu yari ku maqlay wariyey kaasna waa laga aqbalayaa wamanaca way manciyeen qowmun qowm culimmada ka midi hunaa halkan waa masalada dambe oo waa sabiga masaladiisa ama ilmaha yar ee wixii uu wariyey uu yari kuba wariyey taas ay yidhaaheen iyada la aqbali maayo ayay idhaahna way manciyeen waxaanay ku cileeyeen dee ilmaha yari wuxuu madino iyo ka weyne xataa dee ama islaam yaanu noqoninba ama faasiq haba ahaadee waqtigaa weli ehel buu u yahay inuu wax dabdiyo wax qabto laakiin ilmaha yari wuxuu madino u yahay wax dabdin waaba ilmo aanu dhicinba amaanu sidiisii uba dhicin saas bay ku manciyeen laakiin warudda qowlkaa waa la radiyey oo culimadii way ku radiyeen dadkii qowlkaa iyada la yidhiba waana qowl dee culimada qaarkood ay leeyihiinba ee waa la radiyey oo waxay kuba radiyeen ee biijmaaci al-a'ima calaa qubuuli xadiidi jamaacati min sigaari asaxaaba ijmaacii culimmadu ay ku ijmaaceen ee isku waafaqeen dad saxaabadii yaryarayd ka mid ah axaadiisoo bad markaas ay maqleen ee rasuulkii ilaahay ay kaba maqleen ama ay noo soo naqliyeen aqbalkeeda la aqbalo taasaa lagu radiyey oo wixii lagu radiye waa taa wadaalika kasir bayn waxaa weeye kuwaa yaryar ee saxaabadii yaryar ahaa riwaayadoodna kutubtii ay ku sugantay lana aqbalay kasir bayni labadii sibdi waa xasan iyo xusein oo taa waaba lagu radiyey maca ikhbaari ahlicilmi iyadoo weliba la jirto oo wax taa xoogeynaya oo adkaynaya ay tahay maca ikhbaari ahlilcilm dadkii ahlu cilmiga ahaa keenitaankoodii ay ama muxadisiin ha noqdeen ama kayrkoodbe keenitaankoodii ay keenayeen de waxa weeyaan la sudyaan carruurta yaryar majaalistii cilmiga iyo xalaqaadkii iyagoo yaryar ay geyn jireen oo taas waa arrin dee caama iyo iskaba aydoo yararka ay geeyaan masaalistaasoo uma qabuulihim dee iyabay taasi jirto ixbaarkaasi haddana aqbalkoodii ay aqbalayeen maa xadasuu wixii ay ku warrameen bacda alxulumi intay qaan gaadheen dabadeed iyagoo markii hore geynayey haddana waqtigaa dambena ay kala aqbalayeen waxay da'daa kuba xambaareen marka dambe ay weynaadaan markay wixii wariyaan bal imika halkan sheekhu raximah llahu tacaala labadan saddexan bayd wuxuu inoogu sheegayaa xadiidka warintiisa la warinayo inaan loo shardi yahay ahliyo waktiga la warinayo ee marka la gaadhsiinayo dadkii ay gudashada ama adaha ay kala cabiraan ayaa loo shardiyayaa ahliyadii aan soo maray waayo ahliyaan soo maray ahliyadu waxay dee noocii kan ka horreeyey wixii aynu kuga soo maray iyo furuucdiisii waataynu soo marro weliba casharre inaga qaadatay waxaana dee ay ahayd marka hore laba shardi ayaa ruuxan akhbaarta warinaya laga aqbalaya wulahaataynu soo marrayoo labadaa shardi waxay ahayd alcadaala wadab dee iyagaa furuuc waxyaalo kasii rasim iyo umuuro badan ayaynu soo aragnay wixii aynu soo wadahaynoo dhammino waxyaalahaasi adee tafriicaadkood buu ah cadaalo iyo dabdi haddaba wuxuu halkan inoogu sheegayaa sheekhu raximahu llahu tacaala cadaaladan raawigii loo sharday iyo xadiiska warinayay iyo dabdigan raawiga xadiiska warinaya looga shardiayo waxaa ahliyadii markaa xadiis lagu aqbali lahaa ruuxa laga aqbali lahaaya waxaa la eegayaa markaa uu gudanayo ruuxu dadkii uu gaadhsiinayo ee waktiga hore looma sardiyo saa daraaddeed hadduu ruux isagoon muslim ahayn axaadiis maqlay oo uu markuu islaamay dabadeed wariyo ama ku faasiqay axaadiisu maqlay intu majlis cilmi yimi markii uu hagaaguu toosnaaday dabadeed axaadiistii uu wariyo ama ilmo yaroo laakiin mumayisa haddaan intaynu islaam waaqayma ma lahay wax kala soocaya wax deebal qaban kara uu axaadiis maqlay ama xadiis ha noqoto ama kutubba haba noqoto ee waxa weeyaani dabadeedna markii uu shawqaan gaadhay uu wixii warinayo sanadii maanic kaloo waktigaasi jirin oo dee ama xag cadaala la-aan uga yimaada ama dabdi la-aan waktigaa uga yimaado xadiidkii aynu ku celino umuurihii lagu celin jiray aanu jirin uu markaa ehel u yahay riwaayo waa laga aqbalaya taas buuli intaas buu sheekhu raximahullahu tacaala halkan inooguba sheegay marka masalada hore ah ruuxu haddii aanu muslim ahayn uu isagoo gaala wax maqlay dabadeedna markuu islaamay uu waxwariyey saas sheekhu adyaadan wax khilaaf uu geliyey maba jirto kollay daliilkeeduna sia sarax bay nooguba sugan subayr ibnu mudcim xadiiskuu leeyahay bukhaariyo muslim ay wariyeenoo habeen dhaweydna aan tajridka ku haynay rasuulka ilaahay salaada maqrib inuu aqriyo suuratu duur oo kale rasuulka ilaahay dee maqalkaa uu ka maqlay duur inuu aqriyayay intaanu islaamin bay ahayd san habeenkaaba soo sheegnay halkanay nooguba sugan wuxuu u yimid dadkii beder lagu qafaashay inuu furto cid kaamid ahayd oo qaraabadiisii ahayd wuxuu maqlay rasuulka oo duur aqriyaya waxaanu sheegay waktiyadii ugu horreeyey islaamkuwa uu qalbigiisa galay inay taas ahayd oo qalbigiisii ayay qur-aankii uu rasuulku aqriyayay iyo weliba aayaadka qaarkood tasiir weyn iyo raad weyn kuba yeesheen yaanu islaamnimadii daahirsanbe laakiin markii dambe uu islaamiya xadiidkii markuu wariyo wataa kutubtii uu inoogu sugan yahay cid hadal ku keeni karto xadiidkan markaa islaam muu ahayn odhan kartaa ma jirto wuxun baa la shardiyayaa marka dambe adaha taas xataa xadiidka labaad uu leeyahay baa kutubta inoogu sugan oo isaga oo dee noocan u laba miday jubayr ibnu mudcimoon qabal islaam ama dee intii aanay islaamin qurayshi markay xajka la joogo carafo may toogsan jirin ee musdelifay toogsan jireen iyadoo carabta kale hadda nebi ibraahim weli dee halkaa waxyaalihii ay kaba soo gaadheen buu ahaayo carabta kale munaasabtooda xajka uu ugu jiro inay carafo tagaan oo carabta kale carabtay tegi jireen laakiin qurayshba halkaa joogsan jirtay iyagoo taa leh annagu dadkii xaramkaa nahay oo xaramkii meel aan ahayn ma weyneynayno xaramka kama baxayno musalifa meel xaramkay ku dhex taallaa xuduudiisa laakiin carafa kuma ta kuma jirto way ka baxsanta waa dhulkan xilligunbay kaba mid tahay ee fadiiladan kale haba lahaatee maalintaasi haddaba taasaa caadadoodu ahayd ee waa kan ilaahay laga tumaatuba maxaytu afaabanaasoo iyagaa lala hadlayayo na halkaa dadkuba kasoo gadoomayaan dadkuna kasoo gadoomo carafo joogsada weeye deedna yimaada ninkan oo in isagoo awrka lumay waktiyadooda waktiyadaa qablalislaam ee xajiya ay tahay oo awr uu ka lahaa uu lumaysta dee saxiixa bukhaari bay nooguma sugan ayaa mustalifo maalintiibuu ka tegay oo carafuu tegey wuxuu arkay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh halkii taagan uu la yaabo uu qariibsaday oo waxaan igu yidhi haada min alxumsi fama markaa dee fama balo markaa famaa lahu dee waaqif huna iyadaa xumsi baa lagu macaabi jiray kuwii diintooda ku dheganaa ama masjidka ahaa ee taas oo kale ayay ku odhan jireen xumsi baa la odhan jiray iyaga iyo waxyaalaha dee ama imo kale ay ku dhowdhoweyd kanibo xumsigii uu ka mid yahay maxaa halkan dhigay buudo oo ujeedadu uu la yaabay rasuulka ilaahoo quraysh ah oo haddana dadkii kale la taagan oo isagu aan halkii qorayshi joogsatay aan joogsan buu isagu qariibsada u la yaabo de waa qoomkan eh maxaa halkan dhigay baan isir buuli markii dambena waa ka sheegayo dee rasuulka ilaahi xataa qabla dee waxa weeyaan qabla alhijrana xajkaa uu xashay isagu lamuu joogsan iyadoo dee aayadda qur-aankaani soo dayintaa ee wuxuu joogsaday halkaa ay dadkuba joogsadeen ee dee ahaa mantaqii dhabta ahayd maalintaa la joogsanayay bal markaa taasoo kalena suuradun ay u nadirtay xadiidkan buuro markii dambe uu islaamay ayuu rasuulka inuu halkaa ku arkay uu halkaa taagnaa oo deeskaasna isiili ayuu soo naqliyo kutubtiina lagu soo qoray kii oo kale xadiidka abuu sufyaan ee uu ibnu cabbaas kaba warinayay hiraqli qasadii dhex martay hiraqli wuxuu weydiiyey muxuu idin faraya waa kii lahaa yaamurunaa dee bisalaati walcafaafi wasadaqa iyo umuurahaasu ina lahaa oo wuxuu naga nahayaya waxyaalihii aabbayaasaya lahaayeen iyo waxa inaan nidhaahno amaan caabudno nagaba nahayaya ibnu cabbaas markii dambu ka warinaya xadiiskuna saxiixaynba waa inoogu sugan yahay iyadoo weliba dee intaasna ay tahay rasuulka ilaahay wuxuu ka warinayo kasoo naqlinayo hiraqligii u sheegayay waktigaa usaa lahaana dee cadowga koowaad ee islaamku leeyabu ahaa ee hadalladaa lahaa rasuulku kaba naqlinayay haddana marka dambe uu dee ibnu cabbaas iyo waramayay laakiin islaam buu ahaa oo wixii uu hiraqliyo isaga dhex martiyo wixii uu rasde yidhi waa tan uu sheegayo haddana waa tan ee xataa culimadu kolkol qadcada keliya ay xadiidka kaba soo goostaan ama bal waxa weeyaan sudka hadlasa ama sudaqa hadlasa meelo qaarkood cala ikhtilaafi riwaayaati oo ay tahayna dee mastarkiisa iyo cidda hadalkan warinaysay ba abi sufyaan fii xaali kufrihina laakiin markan uu warinaye waa fii xaali islaami bal markaas suuradaas iyadoo ishkaal ma laha suuradda sabiguna iyaduna iskaal saaso ma laha e laakiin qolooyin baa kalaamka keena sida uu inoo keeno bal waa weji shaaficiyadu bacdigood ay leeyihiin oo nin bay ka soo naqliyeen halkan culimadii shaaficiye ka mid ahaa inuu dee waa nin faqiihaa caalim ahaa dadka cilmiga waa u dhigaya laakiin inuu riwaayo wariyo ilaa xadasanaa fulan can fulan can fulan oo sidaa kutubtii ku wariyo ayuu diidi jiray oo markaasuu odhan jiray fiqyada iyaduna aan wax ka maqalanu ka baranay waxay kutubta iyo cilmiga ama riwaayada ay taxamuleen intii aana qaan gaadhin fiqyadoodii ka horreeyeyna saasay ahaynoo dee iyagoo yarinba masaalijta cilmiga inta la geeyey ay taxamuleen marka anuuna saas ma banaysanayeyna hab saasa dad aan wax ku wariyo oo saasu riwaayada inuu dee saa xadasanaa fulan saa uu kuba wariyo